halkani waa e w r dventstwal radio codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood oo qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya shiino kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedin doona sulayman labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulinay kuwaas aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadradda leho waxaynu kaa codsanayna inaad barnaamijkeena si haboon u dhegeysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama aad haysid wax tala ama tusaale fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u guudagalin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan barnaamijkeena caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa dhibaatada la xidhiira dhalmada waxaana inoo soo jeedinayaa shiino ee dhegeysi wanaagsan
degeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta leho waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aada horeba nooga barateen ee caafimaadka haddii ilmuhu hore usoo jeedo halkii dib ugu jeedi lahaa waxaa laga yaabaa inaad dareento gacmaha iyo lugaha kuukuusan halkaad ka dareemi lahayd dhabar waraagsan tani inta badan ma aha dhibaato weyn hase ahaatee waxaa laga yaabaa inay foosha muddo dheer qaadato oo hooyadana dhabarku xanuuno waa inay had iyo goor bedesho siday u jiifto taasoo laga yaabo inay ilmaha rogto madaxii ilmaha ayaa laga yaabaa inuu aada u weyn yahay oo aanu qofka dumarka ahi misheeda soo dhaafi karin tani waxaa laga yaabaa inay qabsato dumarka miskaha yaryar laga yaabaa inay qabsato qof mar hore si caadi u umushay waxaa laga yaabaa inaad dareento inaan ilmuhu hoos usoo soconaynin haddaad tuhunto dhibaatadan iskuday inaad hooyada cisbitaal geyso waayo waxaa laga yaabaa inay qalad u baahato dumarka miskaha yaryar lihi ama aada u gaagaabanin waa inay ilmahooda ugu horeeya cisbitaal ama meel ku dhow ku dhalaan haddii hooyadu hunqaacayso ama aanay waxba cabayn waxaa laga yaabaa inay biyo la-aani hayso tani way dhaqso horeyn kartaa ama way joojin kartaa radiidkii ama isqabsiyadii sii cabidda biyo ku celcelinta ama cabid kale oo ay kabkabato radiyada ama isqabsiyada dhexdooda dabakeenka marmar umulisadu waxay ku garan kartaa haddii ilmuhu dabakeen yahay tataabadka caloosha hooyada iyo haddii ay dhageysato ilmaha wadnihiisa isgaraacadiisa ilmaha dabakeenka ahi waxaa laga yaabaa inay dhalashadiisu ku howl yaraato sidan haddii ilmuhu lugihiisa soo baxo waxaana aan gacmihiisa soo bixin gacmahaaga si wacan u maydh dabadeedna ku xoq isbiirto gacmaha dabadeedna farahaaga gudaha geli oo ilmo garbihiisa u cadaadi sidan ama gacmihiisa ku cadaada jidhkiisa haddii gacmuhu soo bixi waayaan u jiifi hooyada jirjirka hortaada geli ilmo afkiisa madaxiisa ku cadaadi laabtiisa islamarkaa qof kalena madaxiisa hoos ha u soo cadaadiyo hooyadu aada ha u dacato hase ahaato weligaa ilmo jidhkiisa ha soo jiidin haddii ilmuhu gacan keeno haddii ilmuhu gacantiisa ugu soo horeysa islamarkaa doono gargaar dhakhtarnimo waxaa laga yaabaa in loo baahdo qalid si isla markaa loo geeyo marmar ay xuduntu ugu duuban tahay ilmaha qoortiisa si dhiigsan oo aanu soo wada bixi karayn isku day in aad ka bixiso xudunta qoorta ilmaha haddaad tan samayn kari weydo waxaa laga yaabaa in loo baahdo inaad xidho xudunta oo aada goyso isticmaal maqas caaro ama gamuuran oo la karkariyey saxara ilmaha afkiisa iyo sankiisa ka buuxa marka xabku burburo haddii ay ku jirto ama ay la socoto ilmaha saxaradiisa madoobay ee ugu horeysa waxaa laga yaabaa inuu ilmuhu halis ku jiro haddii uu neefsado saxarada uu xaarku gala sambadi- sambabadiisa waxaa laga yaabaa inuu dhinto marka madaxiisu soo baxay hooyada u sheeg inaanay ducan hase ahaatee si ay dhaqso badan oo gaaban u neefsato inta aanu ilmuhu neefsan waqti ku qaado si aad ugu nuugi lahayd xaarka ilmaha afkiisa iyo sankiisa adoo isticmaalaya kubadda wax kasoo nuugta xataa hadduu bilaabo inuu neefsado markaaba waad soo nuugi tan iyo intaad saxarada kasoo dhammaynayso mataanaha umulidda mataanuhu inta badan waa ku dhib waa ka dhib badan tahay oo waa ka halisan tahay umulidda qof keli ah marka xagga ilmaha iyo hooyada la eego waxay nabadgelyo ku jirtaa inay hooyada ku dhasho mataanaha cisbitaal waa inay hooyadu cisbitaal aada ugu dhowdahay wixii bisha toddobaad ka dambeeya waayo foosha mataanuhu goor hore ayay bilaabataa calaamadaha ku tusaya in qofka dumarka ahi ay u dhowdahay inay mataano dhasho dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta leho waxaa halkaa noogu dhammaaday barnaamijkii aad hore nooga barateen ee caafimaadka waa shiina oo idin leh caafimaad macaan
waxaan filayaa inaad si aboon dhegeysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aal ah oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu com بالحب حريص مفتوحين أبيضان محكوك بالحريص وفكوهين ناولتا وينيت ناولتا وينيت بخيب صادقا بخيب صادقا ناولتا ناولتا لخير صنقا لخير صنقا نسلام مدير خير مدير نداح نداح نداح نداح نداح هوي نما تخاني ليه مداح مداح مداح وينما تحالي
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeena inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay tirikoobkii ku saabsanaa reer banu israa'iil waxaana inoo soo jeedinaya sulaymaan ee dhegeysi wanaagsan
dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii ku saabsanaa kitaabka samueelka labaad qisada ku saabsan tirakoobka loo sameynayay dadka reer banu israa'iil oo uu rabbigu ku amray daawuud markaasaa yo-aab boqorkii ku yidhi rabbiga ilaahaaga ahu ha badyo dadka oo inkastoo ay yihiinba ha ku daro boqol jibaar oo indhahaagu boqorow sayidkaygiyo taas ha arkeen laakiinse maxaad taas ugu farxaysaa boqorow sayidkaygiyow habase yeeshee boqorka hadalkiisa waa ka adkaaday hadalladii yo-aab iyo saraakiishii ciidankaba markaasaa yo-aab iyo saraakiishiisii ciidankuba boqorka hortiisa ka tageen inay dadkii soo tiriyaan oo waxay ka gudbeen webi urdun oo degeen carooceer oo ku taal xagga midigta iyo magaalada ku dhex taal dooxada gaad iyo tan iyo yacsir oo haddana waxay yimaadeen jilaacaad iyo ilaa dalkii taxtiim codshi oo waxay yimaadeen danyacan iyo sidoon hareeraheeda oo waxay yimaadeen dhufayskii turos iyo magaalooyinkii reer xiwi iyo reer kancaan oo dhan oo waxay tageen xagga koonfureed oo dalka yahuuda ilaa beershebac haddaba markay dalkii oo dhan horay iyo dib u dhex mareen ayay yeruusalem ku soo noqdeen sagaal bilood iyo labaatan maalmood dabadood markaasaa yo-aab boqorkii siiyey tiradii dadka oo waxaa dalka israa'iil ku jiray siddeed boqol oo kun oo nin oo seefqaad ah oo xoog leh oo waxaa dalka yuhuudna ku jiray shan boqol oo kun oo nin oo daawuudna qalbigiisii ayaa naxay markuu dadka tiriyey dabadeed markaasaa daawuud rabbiga ku yidhi waxaan sameeyey aad baan ugu dembaabay haddaba rabbiyow waan ku baryayaa ee iga fogee dembigayga anoo addoonkaaga ah waayo nacasnimo weyn baan sameeyey oo markii daawuud subaxii toosay ayaa ereygii rabbiga u yimid nebigaad oo ahaa daa'uud wax arkihiisii oo wuxuu yidhi tag oo daa'uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa ee ka dooro mid aan kugu sameeyo sidaas daraaddeed gaad baa daa'uud u yimid oo intuu u waramay ayuu ku yidhi toddoba sannadood dalkaaga abaari ma kugu soo degtaa mase saddex bilood baad cadaawayaashaada ka cararaysaa iyagoo ku eryanaya mase saddex maalmood baad balaayo dalkaaga lagu soo dejiyaa haddaba tasho oo ka fiirso jawaabta aan u celiyo kii isoo diray markaasaa daawuud wuxuu gaad ku yidhi cidhiidi weyn baan ku jiraa haddaba rabbiga gacantiisa aan ku dhacno waayo naxariistiisu waa badan tahay laakiinse yaanan dad gacantiis ku dhicin saas aawadeed rabbigu balaayo ayuu ku soo dejiyey reer banu israa'iil taasoo timid subaxdii iyo ilaa wakhtigii loo qabtay oo ilaa daan iyo tan iyo beersheeba waxaa dadkii ka dhintay toddobaatan kun oo nin markii malagii gacanta u fidiyey inuu baabiyo yeruusaleem ayaa rabbigu balaayadii ka qobomaaday oo wuxuu ku yidhi malagii dadka baabi'inayay bes weeye haddaba gacanta soo celi oo malagii rabbiguna wuxuu ag joogay meeshii hadhuurka lagu tumi jiray oo uu arownaah kii reer yebuus lahaa markaasaa daawuud wuxuu la hadlay rabbiga kolkuu arkay malagii dadka laayay oo yidhi bal eeg waan dembaabay oo wax qalloocan baan sameeyey laakiinse idahu waxay sameeyeen haddaba waan ku baryayaaye gacantaadu ha gegeys noqoto aniga iyo reerka aabbahay الحمد لله الحمد لله ديك أولي الحمد لله الحمد لله ديك عيسي أولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله نورك أولي الحمد لله الحمد لله حق عيسى أوادي الحمد لله heestaasi waa hees nebi amaani ah laanta soomaaliga ee codka rajada waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo aan mar weliba sheegno oo ay weheliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad heeso iyo nolosha qoyska casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gabgabaynaynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka korsato bugga nolosha ama aad doonayso inaad wax ka barato caafimaadka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dot com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dot com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda leh oo meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawada dib u kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
ballaygu tidaya wallahi